habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo axada bisha maarso ee sannadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa ee dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dadka loo qabtay weerarkii hotelka s y l
nasiib wanaag laamaha waxay ugu dambayntii gacanta ku soo dhigeen lix iyo toban eedeysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagarqabayaashan waxa ay fariin u diraysaa dembiilayaasha
waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waraysi aanu la yeelannay murashax soomaali ah oo ku soo baxay tartan loogu jiro aqalka sanadka ee gobolka ohio waxaa xisbigan ahmiyaddu istaan kursigan filip garayaan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi anigana waa iga go-an tahay waana possibility oo nambarada waanu fiirinay meeshaan waxa weeye afartan forty percent waxaa degan oo oo independentiga thirty percent thirty percent oo dimuqraadi iyo republica forty percentigaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan shaqada wasaaradda caafimaadka federaalka ee xilligan iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo dalka nigeria ku dhowaad saddex boqol oo arday ah ayaa la sii daayey in ka badan laba toddobaad kadib markii laga afduubtay gobolka waqooyiga galbeed ee layidhaahdo kaduna oo loola cararay kaymaha sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo axada ugu yaraan kun iyo afar boqol oo arday ayaa laga afduubay iskuullada dalka nigeria tan iyo sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii markaasoo maleeshiyada boko xaram ay boqolaal gabdhood oo iskuuley ah ka qafaasheen tuulada jibok ee gobolka borno sannadihii lasoo dhaafay afduubka waxa uu ku badnaa gobolka waqooyi galbeed iyo kuwa dhexe ee dalka nigeria halkaasoo dhowr kooxood oo hubaysan ay inta badan beegsadaan dadka tuulooyinka iyo dadka safarka ah si ay madax furasho uga qaataan marka ugu dambaysa ugu yaraan toddoba iyo toban kale oo carruur ah oo iskuuleeyah oo iskuul ku yaala waqooyiga gobolka sokoto ayaa sidoo kale lasoo badbaadiyey laba toddobaad kadib markii laga qafaashay sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay sabtidii dowladda gobolka sokoto bayaanka ayaa lagu sheegay in howlgalka samata bixinta sida kii ardayda kaduna uu isku dubariday xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee dalka nigeria ruushka oo adeegsanaya gantaallo waaweyn ayaa weerarkiisii saddexaad waxa uu ku qaaday dalka ukrain afartii maalmood ee lasoo dhaafay iyo sidoo kale kii labaad oo lagu bartilmaameedsado caasimadda kiyif madaxa maamulka militariga ee kiyif serhi bobko ayaa sheegay in ruushka uu adeegsaday gantaalada nooca loo yaqaano cruise missile digniinta dhanka cirka ah ee caasimadda ayaa socotay in ka badan laba saacadood iyadoo gantaallo ay ku dhaceen kiyif kuwaasoo ka yimid dhanka waqooyiga serfi bobko waxa uu sheegay in weerarka ruushka uu kusoo qaaday uu ka soo qaaday degmada layidhaahda igles ee gobolka saratof ee dalka ruushka taliska howlgalka ee dalka poland oo xubinka ah neto ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu ku soo xadgudbay hawada poland mid ka mid ah gantaalada nooca kruuska ee ruushku uu ku weeraray magaalooyin ku yaala galbeedka dalka ukrain duqayn xagga cirka ah oo israa'iil ka geysatay waqooyiga bari ee dalka lubnaan ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan saddex qof sida uu sheegay sarkaal maxalliya duqaynta oo ka dhacday meel u dhow magaalada baalbek oo ah xarun ay ku xoogan yihiin kooxda xagjirka ah ee xisbullah ee lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee deegaankaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay duqaynta ayaa waxay ka dhacday xalay saqdii dhexe siduu barta x ku sheegay duqa magaalada baalbek bashiir khadar milatariga israa'iil ayaa sheegay in dayaarado dagaal ay weerareen goob ay ururka xisbullah u adeegsan jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo uu intaasina ku daray in duqaynta kadib ilaa konton gantaal lagaga soo riday israa'il xagga lebnaan oo qaarkood la soo riday qaarna ay ku dhaceen meelo badan sida uu sheegay milatariga israa'iil ramadaan wanaagsan iyo caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ciidamada amniga ay qabteen nin lagu tuhunsan yahay inuu ahaa shaqsigii suuro geliyey in magaalada muqdisho ay soo galaan gawaarida loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday hoteelka s y l oo ka mid ah lix iyo toban qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi oo haatan ku jira gacanta dowladda weerarka hotel s y l waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex qof warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka s y l afar iyo tobankii bishan maaj war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in la qabtay lix iyo toban eedeysane oo ku lug lahaa weerarkii hotelka s y l ay ku galeen koox ka tirsan ururka al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeedka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa ku guulaysatay inay soo qabato shaqsigii suurto geliyey in magaalada muqdisho ay soo galaan gawaarida falka argagixiso lagu geystay sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa afar eedaysane oo ku diiwaan gashan milkiiliyadda labada gaari ee al-shabaab u adeegsatay weerarka hotel s y l waxaa kaloo la sheegay inay baarisi ku socoto shan xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda kuwaas oo ka shaqaynayay baraha baaris ee al-shabaab ka soo gudbeen ka hor weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka s y l wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo ay v o a wax ka weydiisay qaabka loo soo qabtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka s y l ayaa ku jawaabay laamaha amniga ee dowladda tan iyo markii weerarkii argagixiso ee dhacay afar iyo tobankii bishii maaj ee sanadka aynu ku jirno bishaan ramadaan aynu ku jirno ma aysan ka nasanin marnaba ma aysan fariisan waxa ay ku guda jireen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dalkii amaba dhagaarqaabayaashii ka dambeeyey falkaasi diinta islaamka ka baxsan ee shacabka soomaaliyeed lagu waxyeeleynayay nasiib wanaag laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigeen lix iyo toban eedeysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen dhowaana maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaarqabayaashan waxa ay fariin u diraysaa dambiilayaasha iyo dhagaarqabayaasha khawaariijta al-shabaab ee mar walba iyaga u taagan inay waxyeeleeyaan shacabka waxayna fariintaasi u sheegaysaa in dowladda ilaamaheeda amniga ay usoo jeedaan in cid walba isku dayda in ay waxyeeleyso shacabka amnigan khalkhal geliso ay dowladdu ka daba tegayso dowladda soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay bulshada soomaaliyeed la wadaagi doonto caddaymo dhammaystiran kuwaasoo muujinaya sida ay wax uga dhaceen hotel s y l oo weerarkii ka dhacay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
doorashooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka ohaayo ayaa waxaa ku soo baxay soomaali u tartamaysa xilalka gobolka iyo kuwa heer degmo maxamuud jaamac waa xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka ohaayo horeyna ugu tartamay xildhibaan degmada saddexaad ee magaalada colombos waxa uu haatan ku soo baxay isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee kursiga degmada lix iyo labaatanaad ee aqalka sanadka ee gobolka ohaayo maxamuud jaamac ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah ee u tartama aqalka sanadka islamarkaana ka soo gudba doorashadaasi isreebreebka wariyaheenna gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan ayaa waraysigan la yeeshay waa mahadsan tahay kaafi yuusuf kaaga mahad celinayaa maantayto waraysiga aada rabtina iga qaadid maxmed marka horeta hambalyo waxaad ka soo baxday isreebreebka koowaad ama waxaa loo yaqaano primary electionka bal waxaad naga warantaa waxaa tigada aad kusoo ku tartanta kusoo baxday maxay tahay waxaan u tartamay oo aan kusoo baxay oon ka soo dhexbahay xisbiga dimuqraadiga doorashada primaryga aqalka senadka lix iyo labaatanaad degmada lix labaatanaad ee gobolka ohio
waa gartay maxmed inta badan sida la ogsan yahay degmadaasi lix iyo labaatanaad soomaalidu kumay badna maxaad ku doorateen halka kasoo darnata
waxaan ku doortay horta waa degaankayga waan waan usoo guuray halkan adiga laba sano meelahaasan deganahay hadda aan usoo guuray qofkuna wuxuu ka tartami karaa meesha uu ku nool yahay aniguna dee nin siyaasadda involve ku ah baan ahay oo iskaba fadhiyo marka waxaan go-aan ku gaaray intii waxyaaba khaladaada oo dadyo badan ay sameeyeen oo kale intaan samayn lahayneen intaan fraud samayn lahayn oo soomaali anoo raadinaya inaan meesha aan deganahayn oo ku kalsoonaado nasiibkayga ku kalsoonaado sharciga raaco halkan aan ka tartamo maxay kaaga dhigan tahay inaad primarygii kasoo dhex baxday xisbigaaga oo aad noqotay qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo meel aan soomaali deganayn kasoo tartama haddana primarygii kasoo baxa farxad weyn bay ii tahay waan ku faraxsanahay inaan primaryga kasoo baxo marka degaankaana waddankan sida ay siyaasadda u shaqayso ma ahan meesha dad adiga kula midab ay degan yihiin laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmaan dadka aad isku ideologyga tihiin ama isku xisbiga tihiin ama republican ahaw ama dimuqraadi ahaw dadka aad isku ideologyga tihiin meesha ay degan yihiin haddii aad ayagu kuu codayaan oo ay ku rabaan oo ay ku yaqaanaan mar kasta way kuu codaynayaan
waa tahay maxay xisbiga dimuqraadiga oo haddaad kasoo baxday iyo gobolkani ohaayo uga dhigan tahay in qof soomaaliya soogalooti ah muslim ah ayadoona ognahay wacyiga lagu jiro sanadeedan dambe inuu kasoo baxo primarygii gobolka iyo xisbiga maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadigu waxa uu doonayaa mar kasta inuu kordhiyo dadka dimuqraadiga ah ee ku jira assemblyga ama ama ha noqdaan state representativeska ama ha noqdaan houseka senate houseka mar kasta waxay doonayaan inay ayagu helaan number badan regardless qofku meeshu kasoo jeedayo diintiisa ayaga waxa uga muhiimsan inuu soo baxo qof xisbigooda ah oo awooddiisana leh inuu isa soo saari karo oo dadaali karo oo dadka u gaari karo oo la hadli karo oo ka codsan karo inuu codayaan oo mobilize garayn karo dadka codeeya marka aad bay ugu faraxsan yihiin anigana shaqadayda way yaqaanaan wax badan baan lasoo shaqaynayay ilaa two thousand sevenki iyo kasii hor baan lasii shaqaynayay way yaqaanaan in shaqo badan oo dadka isagoon midabkooda iyo codkooda iyo diintooda iyo waxaas fiirin qof kasta oo maraykan oo degan district oo xisbigaas ama independent intuu u tago cod weydiisan kara inaan ahay marka aad bay ugu faraxsan yihiin inaan meeshaan oo muddada ahayd republican inaan wajahayo oon doonayo inaan kasoo baxo aad bay ugu faraxsan yihiin waana garab taagan yihiin waan ila shaqeynaya dad badan oo volunteera oo xisbiga ka tirsan oo aan midab gaara lahayn baa ila shaqeynaya kursigaani saa sheegtay wuxuu ahaa kursi republicaanka ay muddooyinkii dambe ku fadhiyeen inaad ka kacsatid doorashada guud bisha kooiyo tanaad dhici doonta waxaad swajihi doontaan republican bal taas noo sharax ayada say u shaqeyn doonta way way waxaan qorshahaygu yahay aniga oo aan ila socdaan dad badan oo volunteerisa oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan waxaa xisbigana ahmiyadiisutaan kursiga filip garayaan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi anigana way iga go-an tahay waana possibility oo namberada waanu fiirinay meeshaan waxa weeye afartan percent forty percent waxaa degan oo oo independentia thirty percent thirty percent oo dimuqraadi iyo republica forty percentigaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino oo isweygarino dhinacayaga favorkayga aan ka dhigno ayay ahamiyaddu tahay possibilityguna aad buu u sarreeyaa waa gartay rajadaada inaad kursigan aad soo qaadatid doorashada guud ee dhici doonta bisha koo iyo tobnaad aad bay u sarreysaa eighty percent plus way rajada dadaalkayga iyo dadka ila shaqeynaya iyo mashiinka xisbiga oo daba socda waxaan suurogeli doontaa haddii ilaahay idmo inaan kursigaa ku guulaysan maxamuud hadda ka hor waa tartantay waxaa u tartantay representative ama xildhibaan gobolkani oo haya ah sanadkaana soomaali badan ayaa tartamaysay meelo kala gedisana kusoo kala baxaysay bal maxay soomaalida uga dhigan tahay sanadkan sanadkaana wuxuu yahay sanad soomaalida ahmiyad u leh inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo dad badan oo soomaali ah oo xisbiga ay dowladda xafiisyadeeda kala duwan ay ka mid noqonayaan ama state legislatureka ha noqdo ama senatka ha noqdo ama city councilka ha noqdo haddii aadan joogin meesha wax lagu qaybsanayo ama qof adiga dadkaaga ah oo adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin de waad maqan tahay marka muhiim bay u leedahay dadkeenna in dad badan oo annaga naga mid ah ay ay ay galaan dowladda waxaa ku boorinayaa bulshada soomaaliyeed waxaa ku boorinayaa ba siyaasaddana in lasoo baranaya ad moodaa inkastoo xoogaa ay dhinacyo kaleeto iyo waxyaaba dhaqankii xagga laga keenay halkan xoogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalad iyo waxyaabahaas ay jiraan inay midoobaan oo qofkii soomaaliyaho meel u socdaba ay taageeraan anugu marar badan baan ka hadlaa waxaan dhahaa qofkii soomaaliyaho meel jooga yaa lala tartamine qofkii wax rabo oo soomaaliyaho inta kaleo soomaaliyaha waa ku taageeraysaa laakiin meel kaleeto raadso bulshadana intaasaan ku wacyigelinayaa ahamiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan sababtoo ah meeshan kama guurayno berigii hore aanu soo degnay waddankan waxaanu ka fikri jirnay waddankii baa ku noqon doontaan iyo waddankii baan laakiin meeshan waan degay waa degay dadku wuu degay kuwa waddankii jiraan dad badan oo ka midina way rabaan inay yimaadaan maan ka tegayno oo waa deganaanayna ilmaheelina waa ku dhasheen kuwaal waa kus awooya abkuyaal baa dadka qaarkiis marayaan halkan ku maraya marka in wax laga mid noqdo ahamiyad bay u tahay bulshada soomaaliya
maxamuud jaamac oo ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka ohaayo islamarkaana ku soo baxay isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee kursiga degmada lix iyo labaatanaad ee aqalka sanadka ee gobolka ohaayo waxa uu ugu warramayey magaalada colombos ee gobolka ohaayo wariyaha v o e da cabdikaafi yuusuf aadan mar kale caweyse wanaagsan ku dhowaad saddex boqol oo arday oo reer nigeriya ah oo afduub loo haystay ayaa la sii daayey sida mas-uuliyiin maxalli ah ay sheegeen axaddan maanta ah waana in ka badan laba toddobaad kadib markii caruurtan laga qafaashay iskuulladooda oo ku yaala gobolka kaduuna ee waqooyiga galbeed ee dalka nigeria islamarkaana loo kaxaysay kaymaha warbixin ay qortay wakaaladda wararka e b waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ugu yaraan kun iyo afar boqol oo arday ayaa laga qafaashay iskuullada nigeriya tan iyo sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasi oo maleeshiyada boko xaraam ay boqolaal gabdho iskuulley ah ka afduubteen tuulada jiboog ee gobolka boorno sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii sannadihii lasoo dhaafay afduubyadu waxa ay ku badnaayeen gobollada waqooyi galbeed iyo bartamaha dalkaasi halkaasi oo ay ku sugan yihiin daraasiin kooxo hubaysan ah inta badan waxay beegsadaan dadka tuulooyinka deggan iyo kuwa socotada ah si madax furasho ay uga qaataan gudoomiyaha gobolka kaduuna uuba saani ayaan faahfaahin ka bixin sii deynta laba boqol iyo siddeetan iyo toddoba arday oo toddobadii bishan laga afduubtay dugsigooda oo ku yaala magaalada fog ee koriga ugu yaraan boqol ka mid ah ayay da'doodu ahayd labiyo toban jir ama wax ka yar war qoraal ah oo uu soo saaray guddoomiyuhu ayuu uga mahad celiyey madaxweynaha nigeriya boola tinubu sida gaarka ah ee u hubiyey in carruurta iskuulleyda ah ee afduubnaan la soo daayo iyagoo badqaba tinubu ayaa wacad ku maray inuu carruurtaasi badbaadin doono iyadoo aan la bixin wax lacag madax furasho ah laakiin madax furasho ayaa inta badan lagu bixiyaa afduubyada oo inta badan ay bixiyaan qoysasku waana naadir in saraakiisha nigeriya ay qiraan in lacago madax furasho ah la dhiibay ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka ka dhacay gobolka kaduuna iyadoo dadka deegaanku ay ku eedaynayaan inay ka dambeeyaan kooxo burcad ah oo caan ku ah dilalka iyo afduubyada madax furashada lagu rabo kuwaasi oo ka soo jeeda gobollada waqooyi ay colaaduhu ka jiraan waxayna kooxahaasi u badan yihiin xoolodhaqato hore ugu yaraan laba qof oo aqoon durugsan u leh qalalaasaha amni ee ka jira waqooyi galbeed nigeria ayaa wakaaladda wararka e p u sheegay in la garanayo cidda ay yihiin afduubayaashu murtalla axmed rufaaci oo ah macallin dhiga culumta nabadda iyo colaadaha ee jaamacadda cusmaano donvudiya iyo sheikh axmed guumi oo ah wadaad la xaajooday burcadda ayaa sheegay in kooxdu ay ku dhuumaalaysanayaan kaymaha baaxadda leh ee gobolka in dad loo soo qaqbabto afduub ay geysteen ayaa naadir ka ah nigeriya iyadoo dhibanayaashu inta badan lagu sii daayo keliya marka ay qoysaskooda quusta jooga ay bixiyaan madax furasho ama heshiisyo ay la galaan dowladda iyo saraakiisha amniga guddoomiyaha gobolka kaduuna ayaa ciidamada ammaanka nigeriya iyo mas-uuliyiinta dalkaasi uga mahad celiyey sii deynta ardaydan waxaan habeenno hurdala-aan ah wada qaadannay la taliyaha amniga qaranka maal nuuhu ribaado istaraatiijiyadda hagaajinta iyo isku xirka howlaha hay-adaha amniga taasi oo ugu dambayntii keentay natiijadii lagu guulaystay ayuu guddoomiyuhu ku yidhi qoraal uu soo saaray
warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka e p waxaa inoo soo koobayey maxamed bashiir cabdiraxmaan
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga e v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna ruushiya tirada dhimashada ee weerarkii lagu qaaday tiyaatarka lagu caweeyo ku yaala magaalada mosco ee dalka ruushka ayaa kor u dhaaftay boqol iyo soddon qof iyada oo mas-uuliyiinta dalka ruushkana ay xireen afar qof oo falkaasi loo tuhunsan yahay in ay geysteen madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa isaguna sheegay in afartaasi qof lasoo qabtay iyagoo u baxsanaya ukrain warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee associate press kusoo dhowaada ukrain ayaa si adag isaga fogeysay in ay ku lug lahayd falkan oo jimcihii ka dhacay grokos hoolka muusiga lagu tumo ee magaalada layidhaahdo krasnogorsk waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda islaamka ee afghanistan putin ma uusan carabaabin kooxda is khudbadda uu dadka u jeediyey halka ukrain ay ku eedeysay isaga iyo siyaasiyiinta ruushku in ay sifo aan run ahayn weerarka ula xiriirinayaan ukrain si ay cudurdaar ugu helaan dagaalka ay ka wadaan ukrain oo dhowaan galay sannadkii saddexaad saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa xaqiijiyey sheegashada falkan ee kooxda xiriirka la leh is maraykanka ayaana la wadaagay ruushka horaantii bishan maaj xogta qorshaha weerar argagixiso oo mosko ka dhana islamarkaana soo saaray digniin ay u jeedinayaan dadka maraykanka ah ee ku sugan dalka ruushka putin ayaa sheegay in maamulku koob iyo toban qof ay u xireen weerarka oo ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol qof isagoo kuna tilmaamay mid dhiig badan ku daatay islamarkaana ah ficil argagixiso oo axmaqnimo ah waxaanu intaasi raaciyey in dalkiisa ruushka ay qabteen afar qof oo laga shakisan yahay oo isku dayayey in ay baxsadaan oo sii maraya marin looga diyaariyey dhinaca yukrain warbaahinta ruushka ayaa baahisay muuqaallo muujinayey xarigga iyo waraysi lala yeelanayo dadkaasi la tuhunsan yahay kuwaas oo midkood uu kaamirada horteeda ka sheegay in gacanyarayaasha wadaaddo islaami ah oo aan la aqoonsan ay ku shukaamiyeen hanaanka fariimaha la isugu diro islamarkaana ay lacag ku siiyeen si uu gudagalka qayb uga noqdo warbaahinta ruushka ayaa u aqoonsatay ragga hubaysan kuwo u dhashay tajikistan oo ah jamhuuriyad horay uga tirsanayd sofiyeetka kuna taalla bartamaha qaaradda aasiya taasoo gebi ahaanba muslimiina islamarkaana xad la wadaagtaa dalka afghanistan iyada oo ruushka ay ka shaqeeyaan ilaa iyo hal milyan iyo bar tajikistaaniyiinah kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay haystaan jinsiyadda ruushka wasaaradda arrimaha dibadda tajikistan oo dafirtay warka ay tabiyeen warbaahinta ruushka ee ay ku xuseen dhowr qof oo tajikistaan u dhashay in ay weerarka qayb ka ahaayeen ayaan sidoo kale ka jawaabin codsi arrintan la xiriirta oo ah in ay ka hadlaan tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay boqol soddon iyo saddex taas oo weerarka ka dhigtay kii ugu dhimashada badnaa ee ruushka ka dhacay muddo sannado ah iyadooo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in tiradu ay intaasi ka sii badan karto afhayeenka aqalka cad ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in maraykanka uu cambaaraynayo weerarka islamarkaana hoosta ka xariiqday in kooxda la baxday dowladda islaamka ay tahay koox argagixiso oo ay tahay in si wada jir ah meel kasta looga jebiyo war cusub oo kooxda ay soo saartay maalintii sabtidii ee shalay oo ay ku baahisay barta amaq ayay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen afar nin oo watay qoryaha raifalka ah ee sida darandooriga u dhaca bastoolado midiyo iyo sidoo kale bambooyin bishii oktoobar ee sanadkii labakunshanyotobankii ayaa bam lagu rakabay dayaarad rakaaba oo ruushku uu leeyahay ayaa waxay ku soo dhacday sinai iyada oo ay ku dhinteen dhammaan laba boqol afar iyo labaatankii qof ee saarnaaba kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dad u dhashay ruushka oo ka soo laabanayay dalxiis ay ku tageen dalka masar toddobadii bishan maarso saacado ka hor uun markii safaaradda maraykanka ay ka digtay weeraro ruushka ka dhaca ayaa hay-adda ammaanka ugu sarraysa dalka ruushka ay sheegtay in ay kala tuurtay weerar ee kooxda is ku qaadaysay macbad ee yuhuuddu leedahay oo moosko ku yaala islamarkaana ay dhowr xubnood ku dishay gobolka layidhaahdo kaluga oo u dhow caasimadda ruushka ee moosko taas oo ah maalmo uun kadib markii mas-uuliyiinta ruushka ay sheegeen in lix xubnood oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin is lagu toogtay ingusheta warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka associate press halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyey nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha isbitaallada iyo xarumihii caafimaadka dadweynaha ee soomaaliya ayaa ka mid ahaa kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee horay u raacay burburkii dowladdii hore ee soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii hase yeeshee tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagayay kaabayaasha caafimaadka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa tirada yar ee hoos yimaada wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka ugu liita helitaanka daryeelka caafimaadka guud ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika haddaba wakhtilxaadirkan waa sidee heerka caafimaadka soomaaliya waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya doctor maxamed xasan maxamed bulaale doctor bulaale waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a aad baad u mahadsan tahay weriye nuur xasan iyo bahda v o a iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed aad baan u salaamaya soo dhowo walaal waa mahadsan tahay bal marka hore faahfaahin naga sii xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya iyo xilligan walaal weriye nuur iyo shacabka soomaaliyeedba aad baan u salaamaya marka hore xaaladda caafimaad ee soomaaliya waa dal aada u ballaaran mataqaanaa markii laga hadlayo caafimaadkiisana iyo institution buildingska dalka xaalkiisa waxa ay runtii lafdhabar u tahay adeegyada dowladnimada soomaaliya iyo in la siiyo shacabka adeeg caafimaad waxay muujinaysaa runtii udub dhexaad inay u tahay dowladnimada soomaaliya taas annagoo ka duuleyna iyo runtii xukuumaddan qaran adeegyo badan oo noo suurto galay iyo hiigsiyo badan oo aan ka shaqaynaynay ayaa jira hadday ahaan lahayd ka hortagga cudurrada faafa ee ku ragaadsaday dalka iyo hadday ahaan lahayd in meelaha la xoreeyey la gaarsiiyo caafimaad iyo service iyo dowladnimo iyo hadday ahaan lahayd in institutionska wasaaradda caafimaadka dhismaheeda la ballaariyo la kobciyo lana gaarsiiyo heer mataqaanaa runtii marba meesha la taagan yahay meel ka sarreysa iyo runtii waxaan ka shaqeynaynaa oo kale in dalka loo sameeyo istraatiijiyadii iyo siyaasaddii lagu hagi lahaa dalka caafimaadkiisa oo ayadana runtii dhinaca policyga iyo aan ka dhisayno marka wasaaradda caafimaadka hadda waxay ku wajahan tahay la tacaalidda ama gaarsiinta caafimaad taama ummadda soomaaliyeed oo base oo u yahay universal health coverage kaasoo runtii loo magacaabo ama la yidhaahdo caafimaad ummadda soomaaliyeed dhan in la waagaarsiiyey siyaasaddii lagu sameyn lahaa sameynteeda waxaan runtii ayadoo taas laga duulaayana soo hoosgelayo in haddana dadka shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg wax taabasho la taaban karo oo la qaban karo hadday ahaan lahayd dhismayaasha isbitaallada laga dhisayo dalka guud ahaan iyadoo aan isticmaaleyno runtii deeqbixiyaasha dalka garab istaagan caafimaadkiisa iyo haddii ahaan lahayd inaan u dhisno meelaha emergencyga runtii xaaladaha adag ee dalka hadda uu ku jiro iyo la dagaalanka argagixisada iyo naflacaariga qaraxyada ay sameynayaan inaan u sameyno meel centero waaweyn oo loogu talagalay adeega deg dega ah oo mar walba ay shacabka soomaaliyeed heli karaan ayagoonan ayagoonan u sanbixin dalka dibadiisa si loola tacaalo caafimaadkooda horumarinta storejyada iyo dhismayaasha dawliga ah ee leedahay wasaaradda caafimaadka ayadana waa waxyaabaha focuska inoo saaran haddii ahaan lahayd dayactirada isbitaalka stoorka ugu weyn ee daawada soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka hoos timaada hadday ahaan lahayd in loo sameeyo dalka cold chain ama qaboojiya daawooyinka qabowga loogu talagala lagu hayo waay marka waa waa runtii shaqo aad u ballaaran iyo haddii ahaan lahayd eh, runtii qodob aada u muhiima oo ah marwo caafimaad kaas oo asagana ilaa iyo eh, runtii taaba gelinaya siinaya ilaa iyo laba kun oo qof oo shaqaalaha oo dawliya in ay wacyigelin siiyaan ummadda soomaaliyeed ee weliba hooyooyinka iyo dhallaanka sameynaya inay ka feejignaadaan waxyaabaha ku imaan kara ee ee runtii culeys caafimaad ee bannaanka aysan ku umulin ee tagaan isbitaalada wacyigelin aada u ballaaranna waa la wadaa waaya soo dhawaada arrimo badan ayaad ka hadashay eh, waana kala qaadqaadi doonaa laakiin bal eh, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin aad hadda soo hadal qaaday Eh, deegaanada ku soo dhacay gacanta dowladda ee lagu xoreeyay al-shabaab eh, labadii sano ee lasoo dhaafay eh, maxaa idinkaga qabsoomay Eh, gargaar caafimaad xarumo caafimaad eh, wasaaradda maxay ka qabatay aad baa u mahadsan tahay nuur Eh, runtii waa priority-yada noogu waaweyn ee noo yaala ummadda soomaaliyeed ee shan iyo tobanka sano ilaa iyo in ka badanba qaarkood aysan helin adeeg caafimaad oo aasaasi ah oo basic ah oo hooyada dhallaanka ay dhalaysa wax ay runtii eh, ilmaha ay la foolanayso iyada iyo carruurta ay israacaanba gobollada ay khawaarijta gacanta ku hayeen ama deegaanka ay khawaarijta gacanta ku hayeen ee laga xoreeyey waxay noo ahayd priority waxyaabaha aan u kala qaadnayna waxqabadkooda waxay ahayd in emergency relief oo aan ugu talagalnay markaas markii laga saaro eh, khawaarijta in dadkaas ay helaan daawooyinka asaasiga ah ee qofka biniaadanka uu u baahan yahay ee cudurada ama dhallaanka iyo caruurtaba soo gaari kara inay ka helaan ee eriyada laga xoreeyey qodobkaas koob uu ahaa waxaa tagay wasiirka wasiiru dowlaha annagoo dhan waa ka shaqeynay waxaan faceka koowaad ugu talagalnayna geesmadaas ito face labaad oo waxaan sameynaynay oo qorshihiisu soo dhammaaday isaguna assessment in la sameeyo oo la qiimeeyo maxaa baahiyo saxa ee taagan halkaas m c h-yada isbitaallada ay tegi lahaayeen shacabka aan intaas soo helin serviceska intay tegayaan meelihii qalab meeshii ma u dayactiran tahay qalab ma u yaalaa dhakhtar ma u joogaa nars ama mataqaanaa kalkaal kalkaalyo caafimaad ma joogaa intaaba assessment buuxda oo waxaa lagu soo sameeyey runtii baahiyahaas ka tarjumaya si loo gaarsiiyo eh, runtii balaanka qorshaha dawligana lagu daro sida dadkaas wax loo gaarsiin lahaa Eh, iyo qorshaha ugu dambeeya oo sustainable aan ugu talagalnay oo ah eh, long termka inuu qof meeshaaseeto degmadaaseeto ay hesho inay ka diiwaan gashan tahay central governmentiga iyo dowladda maamul goboleedka ahba kadibna wixii supply ah ama waxyaabihii aan u awoodno oo inta karaanka dowladnimada soomaaliya hadda ah la gaarsiiyo oo sustainable ah oo laga hayo qorshahooda iyo qaabkay u shaqeynayaan iyo culeysyada haystaba in laga jawaabo inta laga jawaabi karo waa garta wasiir marka ha hirshabeel oo kale isbitaallo cusub baa looga furay eh, runtii anagoo hay-adaha isticmaaleedna iyo awoodaha dawliga ah Eh, galmudug sidoo kale shaqooyin ballaaran baa ka socda iyo mataqaanaa meelaha kale soo kordhaba inta waxaan heegan ugu jirnaa mar walba runtii eh, in ciidanka ayaga naftigooda la siiyo garab oo fast aid kityada hadda waxaan u keennay ciidanka naftigooda in isaga oo furinta jooga ah haddii uu dhaawac soo gaaro in fast aid kit oo deg dega meeshaasayta uu ku helo oo ayadana aan ku wareejin doonna insha allah eh, ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ka shaqeynaya ee xoreynta deegaanada ee khawaarijta ay hadda haystaan waayahay Eh, dhanka isbitaalada ay maamusho dowladda inkasta oo ay fara ku tiris yihiin haddana kaalin intee la eg ayay isbitaaladaasi dowladda ay maamushay ka ciyaarayaan oo khidmeynta een, bukaanada soomaalida Eh, aad baa umahadsantah waa su-aal runtii aada u qiimo badan Eh, walaal nuur waxaad qiyaastaa eh, isbitaallada ayadoo ay farakutiris yihiin haddana ilaa iyo laba boqol iyo toban kun oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay isbitaalka banaadir keligiisa eh, mataqaanaa ka helay adeegyo caafimaad oo bilaasha hooyooyin waxaa ku dhalay ilaa iyo in ka badan dhowr iyo toban kun oo halkaasayto mataqaanaa waajibaadkii caafimaadka ay uga baahnaayeen dhan ka helay isbitaal martini oo kale asagana waxaa ay runtii uu u fidiyey shacabka soomaaliyeed ku dhowaad eh, intaasoo kale laba boqol oo kun marka waxaad dareemi kartaa in ilaa iyo afar boqol oo kun service caafimaad freeya heleen isbitaalkan erdogon asagana runtii qiimo dhimis iyo qiimo fiican shacabka ku siiya oo walaalahan turkiga iyo annaga aan s- si wada jira gacanta ugu xirno asagana ilaa iyo bishii ayuu runtii wuxuu eh, service caafimaad siiyaa ilaa iyo afartan kun oo qof oo soomaaliyeed adiga oo aa qiyaasi kartid qof walba oo runtii caafimaadkiisa eh, asagoo bukaana ama hooyo dhalaysa aysan awoodin waxba inay bixiso ama mataqaanaa la daalaa dhacaysa duruufaha cunno iyo nolol maalmeedka caadiga ah aysan awoodin Eh, meel ay u ciirsata ayuu noqday meel ay runtii eh, isbitaaladan farakutiriska ah meelay ay dugaashadaan bay noqotay meel gacan siisa ayay noqotay dadaaladuna aada bay u badan yihiin tiradii ugu badneed ee na soo marta dowladnimada soomaaliya hadda eh, ayay runtii ahayd ilaa iyo ku dhawaad afar boqol oo kun oo qof oo soomaaliya inay hesho caafimaad firiya waa qiyaasi kartaa eh, qarashka iyo qiimaha iyo juhdiga iyo dadaalaha ku baxaya waxaan rabaa halkanna runtii inaan uga mahad noqo shaqaalaha jooga isbitaalladaas oo runtii dadaalla iyo maamulkoodaba dadaallo aada u adag ayadoo duruufo mararka qaar aysan qaarkood aysan helin mishaar ay ku shaqeeyaan duruufo adagna ku shaqeynaya Eh, waxaan waana u ognahay ummadda soomaaliyeed annaha dowladda waa u ognahay waxaana rajeynayaa eh, runtii hadda meesha ay marayaan iyo meel ka ballaaranba inaan gaarsiino xarumo cusub oo kaleo hadda gacmaha ku hayna ayaa jira oo ayaga naftigooda ga- ee, ee, soo gelaya ee, serviceyadan firiga ah ee dawliga ah hadday ahaan lahayd isbitaalka marti madiina oo isbitaal runtii ee, aan ka dhisayno hadda ee, qeyb emergency ah oo ayadana dadka ay tegi karaan si firiya haddana dhismihiisa meel gabagabo marayo sidoo kale martiina dhexdiisa waxaan ka dhisaynaa qeyb kaloo weyn oo emergency ah oo aan ugu talagalnay runtii ee, qalabka caafimaadka hadda dhismihii waa dhammaaday in qalabkii loo dhigo unbaa u harsan kadibna runtii ay shacabka soomaaliyeed ay noqon doonto meelay dugaashadaan oo ay welwelka caafimaadka iyo dibadda u aadayeen oga yaraan doona hadduusan eh, runtii eh, waxqabtiraynin wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir ee dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo Eh, walaal adiga oo magacaaga ku bilaabayo soo dhowow asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdi axmed oo jooga nairobi kenya wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiir umulraaca hooyooyinka uurka leh xilliga umusha ayaa aad noogu badan arrintaas welwel intee la-eg ayay idinku haysaa
Eh, bashir aad baad u mahadsan tahay Eh, runtii waa su-aal aada u muhiim ah waa su-aal taabanaysa ummadda soomaaliyeed Eh, ayaduna mataqaanaa umul raaca iyo caruurta dhimanaysaba welwel aada u ballaaran bay nagu haysaa saddex stepno runtii eh, dowladnimada soomaaliya eh, u muhiima focusna oo ah eh, long term solution keeni kartana waa wadnaa haddadan xaaliyan waxaan haynaa runtii tirakoobkii la sameeyey labada kun iyo labaiyo labaatankii oo ahaa haddana mid baa socda oo shan iyo labaatanka soo bixi doona boqolkii kun oo qof oo umula soomaaliya gudaheeda eh, waxaa hadda waxaa umul raaci jiray labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa iyo xilliyadii dambe ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof haddana eh, waxaa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa lix boqol iyo wax yar marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa juhdigana waa badaalan yahay hadda weliba assessmentigan soo socdana waxaa rajeynaynaa inuu si aada uu hoos ugu dhici doono hooyooyinka soomaaliyeed ee ku dhalaya ayagana waxaan faraynaa runtii inay fahmaan culayska iyo muhiimadda ay leedahay inay isbitaalada dawliga ah iyo inta karaankooda inay isbitaalada tagaan iyo msihajada si ay u noqoto inay u helaan eh, runtii caafimaad taama oo lagu wajihi karo qodobka labaad oo halkaaseeto aan wax ka qabad fiican ugu sameyna waxa weeye in wacyigelin loo sameeyo ilaa iyo laba kun oo qof saan hore u sheegay eh, eh, oo- oo mataqaanaa dumar ah inay ka shaqeynayaan inay wacyi geliyaan guri guri u tagaan dadkii mataqaanaa ee duruufaha gaarka haystana ee runtii ay gaarsiiyaan ahmiyadda ay leedahay in caafimaadkooda ay ka warhayaan tagaanna isbitaal si ay u helaan adeegyada caafimaadka dawliga ah qodobka kale ee runtii ayadana aan raba inaan halkan ku daro waa caruurta oo runtii boqolkiiba eh, in badan dhibaatada ugu badan ay tahay in talaal aysan helin xilliyada ilaa iyo hal milyan iyo laba boqol oo caruur ah ayaan waxaan rabnaa inaan talaalka gaarsiino talaalkan oo aan dhehayno zero dose talaalka ugu horeeya oo ka ka mataqaanaa hortegaya inuu baybiga ama caruurta soomaaliyeed aysan cudurro sahla ugu dhicin ka hortag fiicanna u sameyn doono hal milyan iyo laba boqol kambeynkeeda aad buu u socdaa Eh, waana bilaabmay waxaan rajaynaynaa dalka guud ahaanna inuu ka fargareeyo laba- hal milyan iyo labadaas boqolna zero dos la gaarsiiyo in caruurteenna dhasha dhasha oo shanta bilood ka yar inay wada helaan eh, talaalkaasayto cudurada ka hortagaya aad baa umahadsanta waa mahadsantahay wasiir n waxyaabaha asaasiga ah ee dhanka caafimaadka sida hadda tallaalka qaran aad sheegtay iyo ka hortagga xanuunada caanka ay ku tahay soomaaliya sida malaariyada eh, xanuunada aanan badnayn balse hadda eh, maaragtay dalka laga sheego sida h i v-ga tayeynta shaybaarada iyo shaqaalaha caafimaadka arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan aad baa umahadsantahay nuur waa su-aal kaloo muhiima runtii h i v ga tiam dhan baa ka shaqeeya runtii oo tira koobaya maalin kasta system baa loo sameeyey oo health management information system ah oo runtii u sameeyey xarun ay tagaan daawooyinkana si bilaash ah uga qaataan haddii h i v ahaan lahayd hadday ahaan lahayd t b ga sidoo kale ayagana mataqaanaa daawooyin bilaash ah inay ka qaataan xarumaha ee dawliga ah ee aan ay ka mid tahay isbitaal banaadir runtii ee howlgal ballaaran iyo tiiman ballaaran ayaa ka shaqeynaya waxayna u wajahayaan shaksi shaksi iyo in ay dadka ka waaniyaan cuduradan inaysan ahayn cuduro qofka uu heli kara daawooyin noolaan karana eh, uusan fobia ka qaadin uusan ka cararin daawada ayaa wacyigelin ayadana ballaaran laga sameeyey waxaa kaloo eh, runtii meesha soo gelaya malaariyada oo ayadana runtii eh, hadda xaaliyan dalka iyo guud ahaan adduunkaba runtii in la tirtiro loogu talagalay laakiin maadaama ay kaneecada gurgurayso korna intay u duusho lix kilomitr ay socon karto waxaa la leeyahay eh, annagu focuska waxaan saarnay inay helaan serviceska ugu muhiimsan ee ka hortegi lahaa kaneecada haddii la buufin karo haddii mataqaana la sameyn karo eh, in la siiyo mosquito nets ama shabaga ay ku seexanayaan dadka da- daafaha magaalada iyo i d p ska in la siiyo waa shaqooyin guud oo waxaa socda eh, kolera hadday ahaan lahayd in biyaha laga daaweeyo meelaha ay ka dilaacdo tiimam ka shaqeynaya wixii soo kordhaa kulligoodna waxaa si automatiga looga arki karaa systemka dawliga ah ee aan u sameynay h m i ska la yiraahdo oo reflection sameynaya real timer in la arko meelaha ay soo eh, wax kasoo cusboonaadaan annaguna aan si toosa uga howlgeli karno marka ka wasaarad ahaan runtii shaqooyin aada u ballaaran oo culus baa ka socda waan rajaynaynaa in meeshaan meel ka sarreyso aan gaarsiino insha allah
doctor bulaale xanuunada ku baahsan dalka ee halista ku haya bulshada ee wasaaradda u diiwaan gashan eh, maxaa ka mid ah cudurada waa tiro badan yihiin laakiin waxaan fiirinaa deegaan ahaan dhulka soomaalida cudurada ku badan muxuu yahay oo laboratorygeenna baaro ilaa iyo dhowr iyo soddon weeyaan Eh, waxaa ka mid a malaariyada waxaa ka mid a t b da waxaa ka mid a eh, runtii eh, h i v ga koleeraha iyo cuduro badan oo mataqaanaa en, la yidhaahdo cagaarshooga uu ka mid yahay Eh, cuduro kaloo waxaa jira aanan ahayn kuwa bandamiga laakiin ayagana dalkeena hadda aada ugu soo batay oo sida kansarka oo kale oo ayadana aan u sameynayno istaraatiijiyad qaab iyo haddii aan u helno runtii daal dheeraadana gelin doonaa center oo kansar oo lala tacaala kansarka lagu daaweeyo daawooyinkiisana dadka ay halkaas ka heli karaan Eh, shaqadu waxay way u- way departmentyo kala duwan baa haya oo ay wasaaraddu samaysay oo ka howlgala kana shaqeeya gaarana runtii eh, haddii ahaan lahayd wacyigelintooda haddii ahaan lahayd baaritaankooda haddii ahaan lahayd raadinta daawadooda iyo haddii ahaan lahayd in mataqaanaa eh, counseling loo sameeyo oo mental health ahaan loo caawiyo Eh, ugu dambeyntii eh, wasiir doctor maxamed xasan maxamed bulaale maxaa tale ah oo aada u haysaa maadaama aad ka mid tahay madaxda caafimaadka ee ee dowladda federaalk soomaaliya ee shacabka soomaaliya runtii shacabka soomaaliyeed eh, dowlad ma aha dowlad haddii aysan shacab iyo dowlad iyo runtii hay-adaha kala duwan ee dawliga aysan lahayn ayagoo iskaashada oo dalkooda u damqada fiiriyo culeysyada jirana waxaan leeyahay eh, hadday ahaan lahaayeen ganacsato hadday ahaan lahaayeen shacabka caadiga ah inay garab istaagaan hay-adaha dawliga ah guud ahaan bahda caafimaadka ee dhakhaatiirta ah narsiska ah iyo institutionada kala duwan ee caafimaadkana waxaan leeyahay dalku waa ka wada shaqeynaynaa wax walba oo laga wada shaqeyn karo iyo istaraatiijiyad walba oo aan hayno haddaanan garab la isku siinin dowladnimada horumarka wuxuu ku jiraa waa gacmo wadajir bay wax ku dhaqaan in aan iskaashanno si dalkan aan ooga bixinno eh, culeysyadii haystay ee caafimaadka iyo dowladnimadaba aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya doctor maxamed xasan maxamed bulaale oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinayay dowladda siyaasiyiinta iyo daneeyayaasha beesha caalamka ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax kabeddelka lagu sameynayo dastuurka federaalka ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa waxay ka kala socdaan magaalooyinka garowe iyo muqdisho warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax kabeddelka dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax kabeddelka dastuurka kumeel gaarka afar cutub ayaa dib ogis lagu sameeyey waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqale codgeliyaan wax kabedel lagu sameeyey afar cutub oo ka mid a dastuurka arrinta waxaa si weyn u diidan siyaasiyiin madaxweynayaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka soconayaan garawe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay mashid ku yaalla villa soomaaliyase wuxuu arabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya mowqifka dowladuna waa mid cad war shalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la i doorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga ma intaan fadhiisan hoosta ka soo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waan ka shaqeeyaa waana ka shaqaynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa brocess aan ka shaqeeya aniga in laysku yimaado la tashado la wado wakhtiga la ilaaliyo maxaan ku idhahday la soo gabagabeeyo maxaan ku inta la ilaalinayo maxaan ku idhahday wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro weliba aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhammaado bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaar ishu ugu hayeen dooda dastuurka guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxudiin shaatax ayaa u sheegay v o e da arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda dooda u socoto runtii annaga waxay nala tahay ama aan aaminsannahayba tallaabo kastoo la qaadayo haddii ahaale mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho waxaa mar kastaba muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xendaaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan iyo si dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo wax kastoo caqabad markaas imaan karo haddii uun laga fikiro tallaabadaas la qaadayo keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas tallaabadaas la qaadayo ay shaqeyn waayaan waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas guddoomiye shaatax ayaan weydiiyey xalka waxa uu ku jira maadaama hadda dhinacyadu ay si weyn iskugu hayaan arrinta wax kabeddelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog runtii waxay ila tahay arrimaha xalka maaha meesha uu ku jiro waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hogaanka dowladda mar kastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay tii kasii horeeyaba inaysan ahayn wax cusub marka waan sii daray inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aada moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen islamarkaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo marka si taa looga waantoobo annaga waxaan isleenaha xalka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan la ballaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii inay aada iyo aada uga fikiraan magaalada garowe xarunta maamulka puntlandna waxaa ka socda shir looga soo horjeeda wax kabedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay madaxweyneyaal hore sida madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hadda ka horeeyey madaxweyne xasan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne dan iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanku garowe gaaray lama oga halkay ku dambayn doonto dooda adag ee wax kabeddelka dastuurka xilligan ku hareeraysan waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan afarta cutub ay meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamiyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
wararkan iyo warbixinadan waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii ay seegaan iyo inta jeclan ay dib mar kale u daalacatana waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somali com haatanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii uu ciyaaray xulka qaranka soomaaliya oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldarro qaraar kala kulmay xulka qaranka dalka iswetiini kulan ka tirsanaa isreebka koobka qaramada qaaradda afrika wareegiisa hore oo lagu qaban doono wadanka morocco xulka qaranka soomaaliya iminka waxa uu ku sugan yahay wadanka koonfur africa oo ay ku wajihi doonaan ka bishan isla xulka iswetiini haddaba caqabadaha haysta xulka qaranka soomaaliya ayaanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa waxaana barnaamijka marti uga ah oo ila faaqidaya cali cabdi maxamed gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed cali shiino waad mahadsan tahay kubadda cagta waxay joogtaa heer meel aada u fiican hayda maraysaa sida og tahay sanadkii lasoo dhaafo waxaan ciyaarnay tartamo fara badan ay ku jiraan ciyaarihii koobka adduunka haddana waxaan ciyaarweynaa ciyaarihii saraabka koobka afrika haddana bisha lixaadna haddii la hera waxaan ciyaaraynaa woli kaabkeen dib u ciyaaraynaa annaga waxaan ku jirnaa dhismaan ku jirnaa mar haddii wax la dhisaayane maalinba meel baa laga saxayaa insha allah waxaan rajaynaynaa marka dambe inaan gaarino meesha u dambaysa sida ahaa jirna iyo sidaan nahayne ummadda soomaaliya dhammaan way aragtaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guulo fiican gaarno kubadda cagtana waxaa loo ciyaaraa guul iyo guuldarre labadaba way imaan karaan laakiin waxaan ku faraxsannahay heerka aada aan gaarsiisannahay kulankii hadda uu ciyaaray xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ee sareebka hore ee koobka qaramada qaaradda afrika ee lagu qaban doono morocco waxaa leeyahay ciyaar fiican xulka soo bandhigan laakiin in macalinka lala maamulo qaranka maxaad kaga jawaabaysa eedeymahaas macalinka cid lama muusho ma jirto ciyaartooyda asaxur ah haddii wax khaldamaanna waa qasaba in la saxo waxaan rajey arkaynay inay ciyaarintayna ciyaarayeen waxaad og tahay in lagu jiro bil ramadaan ciyaartooydooduna way soomaaneen waqtiga ciyaarayeen laakiin si fiican u dadaaleen insha allah waxaan rajeynaya lugta labaad oo lixilaatan ka dhici doonta in ay isbeddel muuqdo ay sameeyaan waxaan rajaynaynaa ciyaarahaas markasta mara ka dambaysa inaan saxno cid kasta oo markaas loo arko in inu qaba karinne in weesha laga saara hadii la helaan ciyaartooyda gudaha iyo dibadda marka la dhaha ciyaartooyda waa ciyaartooy lix iyo labaatan ciyaartooy macalin kusoo xushaa cidda markaas uu garto in ay ciyaar karto una ciyaar siiyaa ciyaartooyda gudaha iyo dibadda marka la dhaha kul dhammaantood waa soomaali dhammaantoodna waa ciyaari waxayna u ciyaarayaan xulka qaranka soomaaliya marka taas ma u arko aniga inay sidaas tahay way ciyaaraan oo arkaysay qolika habkii labada ciyaaroodba waxaa kabtaan u ahaay bano oo gudaha ka ciyaarayay marka ciyaartooyda way ciyaaraan macalinku dooqa u qaatay qofta u arkay ayaa ciyaartay aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a inta aan barnaamijka midla ayna ku kulmi doono dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegayo sidaas iyo soonqaad wanaagsan
ramadaan wanaagsan aadayaad u mahadsan tahay mahad cali xidir wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas ugu gudbaynaa haatanna waxaan idinku nasinayaa ramadaaney iyo codka halaasiga ee khadiija afoodey nuur
rabbi tuusoo faraye annana aan ku raacnaay ramadaaney rasuulkeennii muxamed rabbi tuusoo faraye annana aan ku raacnaay ramadaaney Ramadaaney, Ramadaaney, Ramadaaney. Ramadaaney, Ramadaaney, Ramadaaney. Ku reerayno waan rabnaaye, Ramadaaney. Ku reerayno waan rabnaaye, Ramadaaney. Rukunkii diinta Islaamka, Ramadaaney. rasamaalkii mu'miniintaay ramadaaney rukunkii diinta islaamkaay ramadaaney rasamaalkii mu'miniintaay ramadaaney rasuulkeennii muxamed rabbi tuusoo faraye annana aan ku raacnaay ramadaaney rasuulkeennii muxamed rabbi tuusoo faraye annana aan ku raacnaay ramadaaney Ramadaaney, Ramadaaney, Ramadaaney. Ramadaaney, Ramadaaney, Ramadaaney. Ruuxi Soomaakiyo raalliya Ramadaaney. Ruuxi Soomaakiyo raalliya Ramadaaney. Rag barwaaqoo laga raarin Ramadaaney. Reer jannuu ku rumoobe Ramadaaney. Rag barwaaqoo laga raarin
ramadaaney iyo codka fanaanada khadiija afoodey nuur ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo ramadaan wanaagsan rasuulkeennii muxamed rabbi tuusoo faraye